habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo arbacaa bisha ebrilna waa kow sanadkuna waa laba kun iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o e somaali dotcom saacadduna haatan dhegaystayaal afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ku dhawaaqday baroordiiq loo sameynayo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cadde oo maanta ku geeriyooday magaalada london
innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun hadda daqiiqado ka hor waxaa naloo xaqiijiyey oo maxamed nuur xasan xuseen noo xaqiijiyey in ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane nuur xasan xuseen nuur cadde uu hadda ku geeriyooday magaalada london oo ayaamahan uu xanuun laga cabsi qabo inuu ahaa coronavirus ugu xanuunsanaa waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dadaalka wacyigelinta bulshada ee ka socda magaalada boram ee ku aadan cudurka coronavirus maanta waxaan ka hadlaynaa annaga oo ah ururka bisha cas ee gobolka awdal xanuunkan adduunka saameeyey ee safmaraha meel walba gaadhay ee dowladihii xoogga lahaa iyo kuwii aan xoogga lahaynba wada maray een cidna reebaynin kaasi oo ah xanuun aan dawo lahayn laakiin wuxuu leeyahay maxaa lagaka hortag buu leeyahay qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida iyo sahre ciidla nuur
war ka soo baxay ururka ay ku midaysan yihiin dalalka daymaha bixiya ee loo yaqaano baariis kalaab ayaa lagu sheegay in salaasadii shalayto ay oggolaadeen in dib u habayn lagu sameeyo deymaha lagu leeyahay soomaaliya islamarkaana hore looga cafiyo dayn gaadhaysa ku dhowaad hal bilyan iyo badh dollar warkan oo ay baahisay wakaaladda wararka ee royters ayaa lagu sheegay in soomaaliya laga dhaafayo boqolkiiba toddobi iyo lixdan deymaha lagu leeyahay ee ay ku leeyihiin waddamada ku bahoobay baariis kalaab amaba naadiga baariis wasiirka maaliyadda soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa go-aankaasi ku tilmaamay tallaabo dhinaca hore loo qaaday oo lagu taageerayo soomaaliya oo haatan la tacaalaysa xakamaynta cudurka dunida kusii faafaya ee coronavirus iyadoo ay u dheer tahay ayax farabaas ku hayay muddooyinkii lasoo dhaafay kaasi oo baabiiyey dalagyadii kasoo baxay beeraha warku wuxuu intaasi ku darayaa in dowladda soomaaliya iyo waddamada daymaha kulih ay wadahadallo labageesooda yeelan doonaan si loo dardargeliyo hannaankaasi wasiir bayle ayaa sheegay in dowladdiisu ay sii wadi doonto hannaanka dib u habaynta dhaqaalaha dalka wararka ka imanaya deegaanka mooyaalo oo ku yaala xadka ay wadaagaan kenya iyo etoobiya ayaa sheegaya inay rasaas isweydaarsadeen ciidamada kenya iyo maleeshiyaad etoobiyaana oo ku sugnaa magaalada mooyaale weeraradan ay labada dhinac isweydaarsadeen ayaa kusoo beegmay iyadoo la sheegay in ciidamada kenya ay geeyeen cagafcagafyada dhulka lagu qodo iyadoo ay dowladda kenya amar ku bixisay in la xidho xuduudka si looga hortago xanuunka coronavirus ee faafaya wargeyska daily nation ee kasoo baxa dalka kenya ayaa baahinayay in dabley etoobiyaana oo ka gadooday xuduudka ay kenya xidhay ay rasaasta bilaabeen goobjooga ku sugan magaalada mooyaale ayaa v o eda u sheegay in labada dhinac ee israsaaseeyey ay ku labisnaayeen dharka ciidamada duqeymaha dhinaca cirka ee maraykanku soomaaliya ka fuliyey ayaa bishii februari la sheegay in lagu dilay laba qof oo shacaba islamarkaana ay ku dhaawacmeen saddex kale waxaana sidaasi lagu sheegay war-saxaafadeed ay maanta soo saartay hay-adda amnesty international ee xuquuqda aadamaha u dooda duqayntan oo labadii bishii februari ayna dhaaftay ka dhacday magaalada jilib ayaa la sheegay in lala beegsaday qoys xilligaasi ku sugnaa gurigooda oo cuntaynayay warbixintu waxay sheegtay in weerarkaasi ay ku dhinteen nuurto kuusow cumar oo ahayd siddeed iyo toban jir iyo ayeydeed oo toddobaatan jir ahayd waxaa kale oo la sheegay inay dhaawacyo soo gaadheen laba hablood oo ay walaala ahaayeen oo da-doodu ahayd toddoba jir iyo labiyo toban jir maxbuuskii ugu horreeyey ee u geeriyooda xanuunka covid sagaal iyo toban isaga oo ku jira jeelka xabsi ku yaala gobolka luisiana ee dalkan maraykanka maxbuuska ku dhex dhintay xabsiga luisiana oo da-diisu ahayd sagaal iyo afartan jir ayaa walaac horla ku beeray mas-uuliyiinta ammaanka iyo cadaaladda ee dalkan maraykanka maxaabiis tiradoodu gaadhaysa laba milyan oo qof ayaa ku xidhan guud ahaan xabsiyada ku yaala dalka maraykanka saraakiisha caafimaadkuna waxay sheegeen in xabsiyadaasi oo dadka ku jira aan la baadhin ay halis ugu jiraan inuu dhexdooda ku baaho xanuunka covid sagaal iyo toban goobaha caafimaadka iyo cusbitaalada ku dhow meelaha ay xabsiyadu ku yaalaan ayay buuxdhaafiyeen bukaanada kale ee tirada badan ee uu soo ritay xanuunka covid sagaal iyo toban wararku waxa ay sheegayaan in qaar ka mida maxaabiista aan dembiyada waaweyn u xidhnayn laga sii daayay xabsiyada si loo yareeyo tirada maxaabiista xaddaafka ah ee ku xidhan xabsiyada maraykanka
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku dhawaaqay barooradiiq qaran oo saddex maalmood ah iyadoo hoos loo dhigayo muddadaasi calanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya si loogu maamuuso ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cadde oo ku geeriyooday maanta magaalada london isagoo la xanuunsanaa cudurka coronavirus sinab abuukar ayaa warbixintan nooga soo dirtay muqdisho allaha u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cadde ayaa saakay ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada london ee dalka britain oo maalmihii lasoo dhaafay uu ku xanuunsanaa halkaas oo lagu dabiibayay kadib markii sida la sheegay uu ku dhacay cudurka coronavirus wasiirka warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo ka hadlay warbaahinta dowladda ayaa bulshada u xaqiijiyey geerida ra-iisul wasaarihii hore innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun hadda daqiiqada ka hor waxaa naloo xaqiijiyey oo maxamed nuur xasan xuseen noo xaqiijiyey in ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane nuur xasan xuseen nuur cadde uu hadda ku geeriyooday magaalada london oo ayaamahan uu xanuun laga cabsi qabo inuu ahaa coronavirus ugu xanuunsanaa dalka u k marka hadda dhow ayaanu la hadalnay wiilkiisa oo runtii la jiray oo la joogay noo xaqiijiyay inuu nuurcadda dhintay ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda dabcan aan rajaynayo mar dhow in madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha ay ka hadli doonaan oo tacsi iyo doonaan ummadda soomaaliyed la qaybsan doonaan waxaan tacsi halkan uga diraynaa qoyskii iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ee uu ka baxay ra-iisul wasaaraha hore ee qiimaha leh nin waddanka soomaaliya wakhti dheer u soo shaqaynaya shaqooyin kala duwan oo badan oo waxtar leh dalka usoo qabtay ahaa waxaanu leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo kulligeenu qoyska uu ka baxay nuur cadde ay ku jiraana sabriga imaan allahna ka siiyo aad iyo aad baa umahadsantii sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali khayre oo ka tacsiyeeyay geerida ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ayaa tacsi u diray qoyska iyo ummadda soomaaliyeed uu ka baxay marxuum nuur cadde ra-iisul wasaare khayre ayaa ku tilmaamay nuur cadde inuu ahaa haliyey usoo shaqeeya ummadda soomaaliyeed xilli adag islamarkaana door wanaagsan kasoo qaatay dhismaha dowladnimada iyo horumarka dalka allaha u naxariistee nuur cadde ayaa soo noqday ra-iisul wasaaraha soomaaliya sanadihii labada kun iyo toddobadii ilaa labada kun iyo sagaalkii dowladii madaxweyne cabdulaahi yuusuf isagoo sidoo kale soo noqday safiirkii dowladda soomaaliya u fadhiyay talyaaniga iyo midooda yurub inta aanu noqon ra-iisul wasaare waxa uu muddo dheer madax ka ahaa ururka bisha cas ee soomaaliyeed sinab abukar maxamed v o a muqdisho haddaba geerida marxuumka iyo taariikh nololeedkiisa ayuu xuseen barre aadan ka waraystay cabdicasiis cali ibraahim xildhibaan oo ah qoraa soomaaliyeed oo ku nool magaalada london innaa lilahi wa innaa ilaahi raajicuun nuur xasan xuseen nuur cadde ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya wuxuu muddo ku dhow laba toddobaad ku xanuunsanayay magaalada london ruuxna kama qarsoona xanuunka baahay ee caalamka maanta ka jira iyo saameynta uu ku yeeshay qof iyo qoys uu reebayaana aanay jirin ruux magac leh iyo ruux miskiin ah labadaba nuur cadde toban cisho ka hor ayaa la dhigay cisbital ku yaala magaalada london waa berigii hore ee saakay ayay qadartu haleeshay saacadda markii ay ahayd shantii subaxnimo saacadda magaalada london waa tahay maxaad faahfaahin naga siin kartaa allahu naxariiste taarikh nololeedka marxuumka nuur xasan xuseen nuur cadde waxa uu ku dhashay magaalada muqdisho sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol soddon iyo sideedii wuxuu ku barbaaray magaalada muqdisho wuxuu waxbarashadiisa ku qaatay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa gaar ahaan kulliyadda sharciga ee jaamacaddii ummadda soomaaliyeed iyo machad sare oo ku yaala dalka maraykanka nuur xasan xuseen nuur cadde wuxuu ciidanka booliska soomaaliyeed ku biiray labaatankii bishii disembar sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo afartii wuxuuna markii dambe u wareegay ciidamada ilaalada canshuuraha markuu ahaa kun sagaal boqol konton iyo afartii nuur xasan xuseen nuur cadde wuxuu lahaa khibrad shaqo iyo maamul ka badan muddo afartan sannadood ah waa intii ka horreysay dagaaladii sokeeye ee soomaaliya wuxuu madax ka noqday qaybihii ugu muhiimsanaa ee taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed muddadii u dhexaysay kun sagaal boqol lixdan iyo shantii ilaa kun sagaal boqol iyo sagaashankii ciidanka booliiska soomaaliyeed waxa uu ka gaaray darajada gaashaanla sare saraakiisha iyo dhammaan ciidanka booliiska soomaaliyeed waxa ay rumaysan yihiin in korneyl nuur xasan xuseen uu ahaa tiirarka aqoonta iyo maamulka maamulka wanaagsan u sameeyey ciidankii booliiska soomaaliyeed kahor burburkii jamhuuriyadda soomaaliya kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii dadku in badan kama oga inuu mar noqday ku-xigeenkii xeer ilaaliyihii guud ee maxkamadii badbaadada dalka ee soomaaliya si uu uga tala bixiyo dembiyada la xiriira canshuuraha iyo maamul xumida sanad kadib waxaa loo magacaabay xeer ilaaliyihii guud ee maxkamadii badbaadada dalka ee soomaaliya wuxuu markii dambe ee la riday dowladdii dhexe ee soomaaliya noqday xogayihii guud ee ururkii bisha casri soomaaliyeed oo uu ahaa muddo toddobayo toban sannadood xogayihii guud ee ururka bisha casri soomaaliyeed kun iyo toddobadii waxaa loo magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee madaxweyne cabdullaahi yuusuf axmed rabbi naxariistii jannaha siiye xilkaas oo hayay ilaa laga soo gaaro koob iyo soddonkii bishii janawari laba kun iyo sagaalkii xilligaas oo dalka aan walaalaha nahay ee jamhuuriyadda jabuuti uga qayb galay tartankii madaxweynenimada soomaaliya islamarkaana uu ku guulaystay madaxweynihii hore ee dowladdii ku-meel gaarka ahayd shariif sheekh axmed muddadii uu xilka hayay ra-iisul wasaare nuur xasan xuseen wuxuu khilaaf xoogan oo ku saabsan dhinaca dib u heshiisiinta dhex maray madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdullaahi yuusuf axmed taasoo markii dambe sababtay inuu xilka isaga dego taariikhdu markii ay ahayd sagaal iyo labaatankii bishii disembar laba kun iyo sideedii nuur xasan xuseen wuxuu ku guulaystay in ciidamada etoobiya ee soo galay soomaaliya sideed iyo labaatankii bishii disembar laba kun iyo lixdii inay isaga sidii ay isaga bixi lahaayeen muqdisho sidoo kale wuxuu dadaal u galay muddadii uu xilka hayay in dib u heshiisiin buuxda laga dhex sameeyo dadka soomaaliyeed islamarkaana loo helo dowlad soomaaliyeed oo hanata ammaanka dalka ay dagaaladu afeeyeen ee soomaaliya dadku waxay ku yaqaaneen in si uu ixtiraamo ruux yar iyo ruux weyn kaasi waxa uu ahaa cabdicasiis cali ibraahim xildhibaan oo ah qoraa soomaaliyeed oo ku nool magaalada london oo u warramayay xuseen barre aadan
mas-uuliyiinta magaalada boorame ee gobolka awdal ayaa iyaguna waxay qaadeen tallaabooyin wacyigelin ah oo dadka looga digayo cudurka coronavirus islamarkaasna loogu gudbinayo macluumaadka caafimaadka asaasiga ah haashim sheekh cumar good ayaa warbixinta noo soo diray
ogow cudurkani ma laha tallaal iyo dawo rasmi ah laakiin waxa uu leeyahay ka hortag dhawaaqaasi waa mid dadweynaha magaalada boorama loogu samaynayo wacyigelin la xidhiidha ka hortagga xanuunka dunida ku faafay ee coronavirus taasoo ay wadaan mutadawiciin ka socota bisha cas oo codbaahiyo ku xidhay baabuur ay leedahay hay-addaasi bisha cas waxaanay u sheegayaan dadweynaha degan xaafadaha magaalada boorama fariinta caafimaad ee la xidhiidha sida looga gaashaaman karayo xanuunka coronavirus doctor xaashi cabdi cali wuxuu ka mid yahay howlwadeennada caafimaad ee hay-adda bisha cas ee gobolka awdal isagoo qeexaya fariinta bulshada ay u gudbinayaan ayaa waxa uu sheegay in nadaafadda iyo gooni uu joogu yahay midda lagaga badbaadi kara xanuunkan
maanta waxaan ka hadlaynaa annaga oo ah ururka bisha cas ee gobolka awdal xanuunkan adduunka saameeyey ee safmaraha meel walba gaadhay ee dowladihii xoogga lahaa iyo kuwii aan xoogga lahaynba wada maray een cidna reebaynin kaasi oo ah xanuun aan dawo lahayn laakiin wuxuu leeyahay maxaa lagaga ka hortag buu leeyahay ka hortaga innaga intayna saarani waxa weeyaan inaan dadku meelaha dadku ku badan yahay laysugu imanin in la joogteeyo farxalka sidii diinteennubayna fartay innaga waxa weye sidaa daraaddeed xanuunkanna waxaa la yidhi waxyaabaha lagaga hortegi karo waxaa ka mida nadaafadda waxaa layna farayaa inaynu nadaafadeenna ka shaqayno inaynu isku imaatinka faraha badan la joojinno inaan kulannada faraha badan la joojinno inaan yarayno socsocodka faraha badan leh ee aan wax macnooha waaweyn ku fadhiyin qofkii lagama maarmaan ah ee ma dhakhtar u socdo ama dee wax muhiima u socdo waa goonideeda laakiin kulannada iyo maqaaxyaha fadhikudirirka ee laysugu imanayo waa in la yareeyo xaaladda keliyahe lagaga hortegi karaa waa xaaladaasi qofku hadduu isku arko xanuunkaasi hadduu isku arko xumad fara badan iyo qufac iyo cuno xanuun iyo laabtoo xanuunaysa waa inuuna tegin goobaha ay dadku ku badan yihiin sida sariibadaha maxaanku idhaahdaye masaajidada iyo reerkiisa waa inuu gooni isku ilaaliyaa muddo afar iyo toban cisho gudahooda dadka wacyigelinta samaynaya kuma koobna oo keliya dhakhaatiirta balse culimaa udiinka ayaa iyaguna dhankooga uga sheegaya dadweynaha inay ka digtoonaadaan khatarta xanuunka covid -19 sida uu v o a u sheegay sheekh maxamed siciid oo ka mida culimmada waaweyn ee gobolka hawdal
waxyaabaha laga horteegay waxaa ka mid ah tacaaliimta nebigeena bari alei isalaatu wasalaam nin baa nebiga u yimiday markaasuu wuxuu yidhi awrka maan tabradaa mise waan iska sii daayaa wuxuu kuhi nebigu qayid baciiraka watawakal cala allah awrkaaga dabro ilaahay talada u dhiiba buuhi marka waxaa loo baahan yahay dadku inay qaataan asbaabta iyo waxyaabaha ayna farayaan dhakhaatiirtu caafimaadku waa in la qaato oo aan la isdhiganin soomaalidu way dhagaadagtahay meel kastay joogaan waxay leeyihiin muxuuha waxaa ummadda ka qaylayaan iyagu soodin bay wada fadhiyaan meel kasti sidaa bay ugu urursan yihiin war xanuunkani waa xanuun khatar ah haddaan la raacin tacaaliimta dhakhaatiirta iyo waxyaabaha ayna barayaan iyo nadaafadda haddaan la qaadanin waa xanuun halis ah gaal iyo muslimna uu ku dhacayaa qola waxaa haysataa inuu gaaladan ku dhacayo xanuunkani waa xanuun biniaadamka ku dhacaya weeyaan aadama o dhan ba ku dhacaya sidaa darteed adduunyo dad badan badan wadano fara badan oo nadaafadda inaga horeeya dhaqaalo fara badan haysa ayaaba dhulka dhigay inagu marka waxaan u baahannaha ilahay inaan barino ta koobaad oo ummaddu ilaahay ay barido nadaafadan lagu dadaalo gacmaha la dhaqo saabuunta adigoor lagu dhaqo salaanta la iska daayo meelaha lagu ururayo muxuu ahaa aan la tegin yacnaa waxaasoo dhan asbaabta marka la qaato markaasaa tawakulku imanaya laakiin haddaanad qaadanin asbaabtii oonad waxba qaadanin tawakulku markaa ma imanaya waa been weeyaan marka asbaabta in la qaatay diinteennu dhigaysaa asbaabtaan qaadano inta badan wacyigelinta la xidhiidha xanuunkan oo muddo saddex maalin ah ka socotay magaalada boorama ayay dadka qaarkii aaminsan yihiin in bulshada soomaalida dhaqan ahaan aanay ka waantoobayn waxyaabaha looga digayo sida uu qabo brofesor maxamed maxamuud diiriye oo ah guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda camuud ee manaahijta dheeriga ah
dadka soomaalidihii maba aaminsana waxani inuu bahalha dadka laynaya inuu yahay intooda badani maba aaminsanaba oo iminka ardaydii waa laga fasaxay iskuulladii laakiin halkay iskugu tegayaan maqaaxuu baa wada fadhiyaan oo adiga arkay maqaaxuu baa wada buuxaa no difference taasaaba ka khatar badan kolkaa inay guryahooga fadhiyaan baa loo fasaxay infact waxaa loo fasaxay inay guryahooga fadhiyaan oo inta xanuunkaasi jira halkaa ay ku gabadaan intaa gelinde halkaa ay fadhiyaan laakiin suuqyadan camiran inay dowladdu gacan ku qabatay ahayd way muxuuha dadkaydhahaan fadhiga kala fadhiya nin walooba meeshaada qabto inkastoo dhaqaaluhu hanu inooba saamaxayn inaan guryaha fadhino inagu haddaan soomaali nahay dad waxaan nahay sida shimbiraha u nool moogtahay oona guriga waxa maanta lagu cunaya maahina waxaa berri lagu cunayaa ina guryaha oolinba inteeda badani haddaba iyadoo cabsida iyo warwarka badan ay kala siman yihiin dadweynaha gobolka awdal tahay cudurkan covid nteen ka qabaan bulshaweynta caalamku ayaa haddana waxa u dheer iyaga inaanay jirin meelo qofka xanuunkan iskaga shakiyaa baadhis loogu samayn karo iyo sidoo kale inaanay jirin goob dadka laga helo xanuunkan la geyn karo taasoo guddidii heer gobol ee xanuunkan u xil saarnayd aanay weli soo bandhigin qorshaha diyaargarowga xanuunkan ee bulshadu ay ka sugayeen arrimahaas oo dhan ayaana ah qaar muujinaya sida aan la yskugu halayn karin adeegyada caafimaad ee dalka inay ka hortagaan xanuunka covid nteen ee wadamadii ugu waaweynaa ee dunidu ay la jahawareereen xaashim sheekh cumar good v o a boorama sidaasi oo kale waxa ay wacyigelin ka socotaa maamul goboleedka koonfur galbeed iyadoo dhinaca kalena dowladda soomaaliya ay qalab geysay gobolkaasi mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan noo soo diray wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa qalab caafimaad oo coronaviruska loogu talagalay waxa ay guddoonsiisay wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed qalabkan oo loogu diyaargaroobayo cudurka covid -19 waxaa la geeyey magaalooyinka xudur oo xarun u ah gobolka bakool iyo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dadaal xoogan ugu jira sidii looga hortegi lahaa khatarta cudurka coronavirus waxayna maamulka soo saareen awaamir lagu fasaxayo ardayda iskuullada waxbarashada iyo dugsiyada qur-aanka kariimka maamulka degmada baydhabo ayaa soo saaray awaamir lagu mamnuucayo shirarka iyo goobaha ay dadku isugu yimaadaan gudoomiyaha degmada baydhabo ahna duqa magaalada xasan macalin axmed biikole ayaa caddeeyey in awaamirta ay soo saareen loogu talagalay in lagu xakameeyo khatarta xanuunka covid
waxaan kale muxuahay aan u sheegayna amar ku bixinaynaye gudoomiyaasha xaafadaha inay awaamirta ay qaataan awaamiirta madaxweyneheen oo ah dalka soomaaliya shacabka inay muxuahay nin walba oo meesha uu degan yahay uu ka ekaada edegasha gaarkeedu way yani muxuahay laakiin isuimaatinta laisugu imaanaya baararka iyo hoteelada iyo waxyaalaha la joojiyo amar baa lagu bixiya gudoomiyaasha xaafadaha waa inay xaafadooda ay ku warqabaan waa amar inay joojiyaan iskuullada furan amarkii dowladda ay qaataan waay iskuullo badan baa furan annaga waxaaway kormeer baan samaynay dabagal baan samaynay ma doonayn in amarka dowladda la jebiyey waxa inay maxaa ladhaha iskuullada ay xiraan waay oo dhammaan gudoomiye kasta xaafadeed iskuulkiisu meeshuu xaafaduu ku yaalaa inay qaataan gudoomiyaasha amarkaas ee la joojiyay iskuullada furan awaamirtii dowladda la qaata gudoomiyaha degmada baydhabo xasan macalin biikole wuxuu kaloo shirkiisa jaraa'id kaga hadlay iyadoo diyaaradaha keeni jira qaadka laga joojiyey magaalada baydhabo haddana weli magaalada si dhuumaaleysiya qaadka looga keeno degmooyinka bardaale oo gobolka baay ka tirsan iyo degmada ceelbarde oo gobolka bakool ka tirsan kuwaasi oo looga keeno mootooyin gudoomiye biikole wuxuu sheegay inaysan u dulqaadan doonin oo ay gubi doonaan qaad kasta oo ay ku arkaan magaalada baydhabo maadaama qaadka uu yahay buu yidhi waxyaabaha aada u faafin kara cudurka covid
dadka qaadka keena dowladda amaray bixisay diyaaradii waa la joojiyey garoomadii oo dhan faarug ween dad baa iimaan laawyaal ah iimaankaay ka tageen ma xishoonayaan sharafna ma leh waxaa weeye dadka mxuaha shacabkaa la dulleynayan ma ogolini kuwa maxaa qaadka keenaya waxaad ogaanayseen qaadkin waxaan ku amaraynaa booliiska waxaan ku amaraynaa ciidamada dowladda waa la guba madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa muujiyey ka hortaga inuu ka wanaagsan yahay daaweynta wuxuuna shacabka koonfur galbeed ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii sare loogu qaadi lahaa nadaafadda waxaan codsanaynaa dadka shacabka iyo mas-uuliyiinta iyo ummadda oo dhan inay yeelaan talada takhaatiirta ay bixinayaan waxa inuu yimaado oo la daaweeyo haddaan daawo loo haynin intuusan imaanin in laga hortago oo la is-ilaaliyo oo la iska dhowro yay u baahan tahay waxaan codsanaynaa marka dadka inay marka ugu horayso annadaafatu nisfu iimaan waaye annaga sida diintaannada ay qabto baaba nadaafadda ah in nadaafadda lagu taxadiro nadaafadda guryaha qofka bini'aadanka korkiisa waxa uu cunaayo marka ugu horayso nadaafadda in laga taxadiro oo nadaafadda aada loogu shaqeeyo marka ku xigto gacmaha in aada la isaga dhaqo sida ay takhaatiirta fareen oo la iska nadiifiyo magaalada baydhabo waxaa lagu wadaa in dhowaan la xakameeyo dhaqdhaqaaqa shacabka iyo ganacsiga waxaana qorshaha uu yahay in bandow laga dhigo magaalada si loo xakameeyo halista uu leeyahay cudurka coronavirus mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
haatanna ku soo dhowaada heestan dabacsan
Thank you.
dhegaysan doontaan doodii gaabnayd iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida iyo sahre ciidla nuur
war ka soo baxay ururka ay ku midaysan yihiin dalalka daymaha bixiye ee loo yaqaano baariis kilaab ayaa lagu sheegay in salaasadii shalayto ay oggolaadeen in dib u habayn lagu sameeyo deymaha lagu leeyahay soomaaliya islamarkaana hore looga cafiyo dayn gaadhaysa ku dhowaad hal bilyan iyo badh dollar warkan oo ay baahisay wakaaladda wararka ee royters ayaa lagu sheegay in soomaaliya laga dhaafayo boqolkiiba toddoba iyo lixdan deymaha lagu leeyahay ee ay ku leeyihiin waddamada ku bahoobay baariis kilaab amaba naadiga baris wasiirka maaliyadda soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa go-aankaasi ku tilmaamay tallaabo dhinaca hore loo qaaday oo lagu taageerayo soomaaliya oo haatan la tacaalaysa xakamaynta cudurka dunida kusii faafaya ee coronavirus iyadoo ay u dheer tahay ayax farabaas ku hayay muddooyinkii lasoo dhaafay kaasi oo baabiiyey dalagyadii ka soo baxay beeraha warku wuxuu intaasi ku darayaa in dowladda soomaaliya iyo waddamada deymaha kuli ay wadahadallo labageesooda yeelan doonaan si loo dardargeliyo hannaankaasi wasiir bayle ayaa sheegay in dowladdiisu ay sii wadi doonto hannaanka dib u habaynta dhaqaalaha dalka duqaymaha dhinaca cirka ee maraykanku soomaaliya ka fuliyey ayaa bishii februari la sheegay in lagu dilay laba qof oo shacaba islamarkaana ay ku dhaawacmeen saddex kale waxaana sidaasi lagu sheegay war-saxaafadeed ay maanta soo saartay hay-adda amnesty international ee xuquuqda aadamaha u dooda duqayntan oo labadii bishii februari ayna dhaaftay ka dhacday magaalada jilib ayaa la sheegay in lala beegsaday qoys xilligaasi ku sugnaa gurigooda oo cuntaynayay warbixintu waxay sheegtay in weerarkaasi ay ku dhinteen nuurto kuusow cumar oo ahayd siddeed iyo toban jir iyo ayeydeed oo toddobaatan jir ahayd waxaa kale oo la sheegay inay dhaawacyo soo gaadheen laba hablood oo ay walaala ahaayeen oo da-doodu ahayd toddoba jir iyo labiyo toban jir maxbuuskii ugu horreeyey ee u geeriyooda xanuunka covid sagaal iyo toban isaga oo ku jira jeelka ayaa ku dhex dhintay xabsi ku yaala gobolka luisiana ee dalkan maraykanka maxbuuska ku dhex dhintay xabsiga luisiana oo da-diisu ahayd sagaal iyo afartan jir ayaa walaac horla ku beeray mas-uuliyiinta ammaanka iyo cadaaladda ee dalkan maraykanka maxaabiis tiradoodu gaadhaysa laba milyan oo qof ayaa ku xidhan guud ahaan xabsiyada ku yaala dalka maraykanka saraakiisha caafimaadkuna waxay sheegeen in xabsiyadaasi oo dadka ku jira aan la baadhin ay halis ugu jiraan inuu dhexdooda ku baaho xanuunka covid sagaal iyo toban goobaha caafimaadka iyo cusbitaalada ku dhow meelaha ay xabsiyadu ku yaalaan ayay buuxdhaafiyeen bukaanada kale ee tirada badan ee uu soo ritay xanuunka covid sagaal iyo toban wararku waxa ay sheegayaan in qaar ka mida maxaabiista aan dembiyada waaweyn u xidhnayn laga sii daayay xabsiyada si loo yareeyo tirada maxaabiista xadaafka ah ee ku xidhan xabsiyada maraykanka
wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya ayaa sheegaya in maanta magaaladaasi ay ka dhacday doorashada guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya xilka guddoomiyaha baarlamaanka waxaa ku tartamay danjire cali siciid fiqi iyo maxamed cabdiraxiim fiqi xildhibaanada soo xaadiray waxaay ahaayeen sagaashan iyo saddex mudane siddeetan iyo saddex cod waxaa helay danjire cali siciid fiqi halka maxamed cabdiraxiimna uu helay laba cod mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada baydhabo doorashada guddoonka baarlamaanka ayaa maanta waxa ay ka dhacday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa isku soo sharaxay guddoomiyaha baarlamaanka laba musharax oo kale ahaa danjire cali siciid fiqi iyo maxamed cabdiraxiin waxaa soo xaadiray sagaashan iyo saddex mudane oo ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya siddeetan iyo saddex ka mid ah waxay cod ka siiyeen danjire cali fiqi halka laba ka mid ah ay cod ka siiyeen maxamed cabdiraxiin iyadoo siddeed ka mid a codadkana ay hallaabeen xildhibaan xasan cabdinuur oo ah guddoomiyaha ku-meelgaarka ayaa ku dhawaaqay natiijada guddoomiye ku-xigeenka koowaad waxaa u tartamayay laba musharax oo kale ahaa maxamed nuur iyo aamine sheekh maxamed waxaana ku guulaystay maxamed nuur halka guddoomiye ku-xigeenka labaadna ay u tartamaysay shamse maxamed yarow mana jirin cid la tartamaysay waxaana xilkaasi guddoomiye ku-xigeenka labaad ku guulaystay shamse maxamed yarow xildhibaan cali dhuux oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ayaa ka hadlay dareenkiisa ku aadan doorashada maanta ka dhacday magaalada baydhabo
maanta sooma koobi karo farxaddayda maanta waxaa dhacay wax dastuurka soomaaliya ay ku qoran tahay ah qofka bini'aadanka inuu wax doorto ama in la doorto waxaa koonfur galbeed ka dhacda doorasho xaq iyo xalaal ah waxaan ku faraxsannahay maanta in reer koonfur galbeed soomaaliya ay ku jiraan doorasho dimuqraadi ah oo caalamka iyo adduunka oo dhan laga wada fiirsanayo markhaatiyo badan ay joogaan oo aan ku dooranayno si xaq iyo xalaal ah dadka reer koonfur galbeed dhexdooda soomaaliya ay isku dooranayaan aad ayaan u faraxsannahay catoosh ammaanka goobta doorashada ayaa si weyn loo adkeeyey waxayna doorashada ku soo gabagabowday jawi aad u wanaagsan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dowladda kenya ayaa xaqiijisay laba iyo labaatan kiisoo cusub oo koronavirusa iyadoo noqonaysa tirada ugu badnayd ee muddo hal maalin ah laga helay tan iyo markii dalkaasi lagu sheegay kiiska cudurkaas ku saabsan intisaar saalax ayaa warka noo soo dirtay wasiirka wasaaradda caafimaadka dalka kenya muthai kagwa ayaa waxa uu shaaciyey in laba iyo labaatan kiis oo cusub oo hor leh oo la xiriira cudurka coronavirus laga helay gudaha dalka kenya isagoo sheegay in afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay baaritaano lagu sameeyey dad gaaraya ilaa iyo saddex boqol oo ruux waxa uu sheegay wasiirka caafimaadka dalka kenya dadka baaritaanada lagu sameeyey ee laga helay kiiska cusub in markaasi ay kasoo kala jeedaan wadamada kenya bakistan iyo sidoo kale cameroon waxa uu sheegay in sideed iyo toban qof ay ahaayeen dad kenyaan ah laba ka mid ah bakistan ay yihiin halka labada kalena ay kasoo jeedaan ama dhalasho ahaan ay haystaan wadanka cameroon
Out of those, 22 have been tested as positive.
afar labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaan baaritaano ku sameynay dad kor u dhaafaya saddex boqol oo qof oo kenyaan ah laba iyo labaatan ka mid ah ayaa noqday bositif oo laga helay xanuunka kani waa nambarka ugu badan ee aan helnay maalin qura This is the largest number that we have received in a single day.
maalinba maalinta ka dambeysa waxa ay sheegaysay wasaaradda caafimaadka dalka kenya in kiisas horleh ay kusoo kordhayeen dalka iyadoo maantana ay ahayd maalintii tirada ugu badnayd ee wadanka la xaqiijiyey taasoo ahayd laba iyo labaatan ruux oo mar qura laga helay cudurkaasi intisaar saalax xuseen v o a nairobi dowladda kenya ayaa xaqiijisay laba iyo labaatan kays oo cusub oo coronavirus ah iyadoo noqonaysa tiradii ugu badnayd ee muddo hal maalin ah laga helay tan iyo markii dalkaasi laga sheegay kaysaska cudurkaasi ku saabsan dhinaca kalena suuqa weyn ee magaalada gaarisa ayaa la sheegay inuu weli furan yahay inkastoo baaqyada dowladda ay ku baaqayeen in la xiro goobaha la isugu yimaado maxamed faarax shire ayaa warbixinta noo soo diray xog badan kama hayaan isbedelada dhanka caafimaadka ee guud ahaan dalkani kenya iyo dunida ka jira ganacsatadan ka shaqaysanayso suuqa xoolaha ee bariga iyo bartamaha afrika ugu weyn ee xoolaha halkani keensaday boqolaal ganacsato oo meelo kala duwan ka kala yimid ayaa saaka aroortii ku soo hayaamay suuqa weyn ee xoolaha intooda badanna waxay hayeen kuwo isugu jiray dilaaliin malaaliin kuwa maqaaxiyo ka shita kuwa xoolaha rara iyo weliba gawaariley badankoodna halkani waxay isugu imaanayeen xoolo laga kala keenay geeska afrika inay halkani ka kala qaadaan ama ku kala iibsadaan cabdicali maxamed oo ka mid a horjoogayaasha suuqa xoolahee gaarisa v o eda oo kula kulantay bartamaha suuqa ayaa wuxuu oga waramaya dareenkiisa ku aadan cudurka coronavirus iyo weliba bandowga dowladda dalkani kenya ay soo saartay shacabka ku dhaqan dalkani kenya guud ahaan meeshan waxay dhaheen waxaa jira coronavirusaa jira ladhahay dowladda waxay leedahay coronavirusaa jir meel kasta coronavirusaa jir dadkii waa suuqleey wax wacyigelis uu sameeyey ma jiro wax wax u sheegay ma jiro cudurkan dilaaga wuxuu yahol lagama dhaadhicinin wax wax u sheegay oo ka garanayna ma jiro baadiyahaas iyo duurkaas ay xoolaho iskaga dhaqanayeen dadkoodii kale oo meeshan deganayen bay xoolo u keeneen waxay ku nool yihiin xoolahaas waay bandowgaasi xog fara badan kama hayaan oo waxay ka yimaadeen dadkan dhulka howdkaa sidoo kalena waxaa jira tiro kaloo ka yimid dalka soomaaliya halkanna xoolahooda keensaday siduu ku doodaya ibraahim yarow oo ka mid ah ganacsatada magaalada baydhabo suuqa xoolaha gaarisana keenay xoolo dowladan dabyaani ahayt dhabkani ahaytnoo leertooy eedninku leertooy udurkoo kooyna galnya walgalaana male saabum haysanu walka gadaana male manaankananisa koynay dadka baahi dhammayaase masaajidka naftatiis masaajidka naftatiis migii oo lihiraaw tukushadii noreebteen bustaka tukadaane dhibanahay lambaahan oodii bargaase geed mukuwareegdaw kabareelowene kabareelowene lan kabareelow aadii bogdo lan wanogun ma sheego dawladdan hoob guryaani honi reebtay udura koyarti gurigaano rooga fani dhibkii wiinadi kabaridii lan kabarini ogolmale reeshuni inshaantoy xoolo dhaqatada inta badan xoolahooda halkan sidoo kale keene xog fara badan kama hayaan fayodhowrka guud waxaana suuqa buux dhaafiyo xoole aad u fara badan waxaana sidoo kale jira tiro kaloo kenyana oo ka kala imaanaya degmooyinka kala duwanee dalkani kenya iyaguna intooda badan waxay ahayeen kuwo xog fara badan ka haya cudurka coronavirus iyo saameynta iyo qaabka uu u fiday shacabka uu ku leeyahay balse waxay ahayeen kuwo ka doorbidayay ganacsigooda aaminsanaana in ganacsigan uu yahay midka keliya noloshoodu ay ka soo saaran karaan dowladda waxaan ka codsanaynaa inay galoofiskii gacmaha la gashanaya ay noo keenaan oo qof walba oo suuqa soo galaya heelta loo sameeyo oo dadka la kala baaro oo dad wacyigelin la sameeyo dadka wacyigelin ma leh waxaa la yidhi kaafowa- kaafiyu waa xaaladiina kala fogaada wax la wacyigeliye ma leh waxaan ognahay caafiya tuu markii laga hadli jiray h i v aids waxaa la sameeyey community waxaa la sameeyey dad dadka dhexgalo dad dadka eh, tashkiiliyo oo wax u sheego wacyigelin baa la sameeyey hadda eh, covid 19 ma qabo wacyi- waa waacyi ma qabo dadku waxba looma sheego idaacadaha wax guud ma aha laakiin community socdo ma leh indhahaygu waxay qabanayeen qaar ka tirsan saraakiisha kauntiga gaarisa oo canshuur aruuris ka sameynayay gudaha suuqa sidoo kalena waxaa jira ciidamo booliisa oo gudaha suuqa ku dhex jiray kuwaas oo loogu talagalay inay ilaaliyaan dadka xilliyada ay xoolaha kala iibsanayaan sugidda amniga suuqana u xilsaarnaa maysanna ahayn dhammaan saraakiishaasi dowladda iyo weliba kuwa amniga ka shaqaynayay gudaha suuqa kuwa raacaya hanaanka wasaaradda caafimaadku ay shaacisay iyo weliba madaxweynaha dalkani kenya oo sheegay in bandow lagu soo reegay guud ahaan dalkani kenya dadkuna ay kala fogaadaan aanan isku imaanin cudurka coronavirusne waxa uu noqonayaa guud ahaan mid dalkani kenya maalinba maalinta kasii dambeysa kusii fidaya dadka ku dhaqan gobolkana xog fara badan kama hayaan maxamed faarax shire v o a garisa
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta cafis u fidiyey boqolaal maxaabiis ah sida ay warkan kaga soo dirtay magaalada hargeysa sagaal mustafa xasan madaxweyne muuse biixi cabdi waxa uu wareegta madaxweyne uu guud ahaanba cafis ugu fidiyey maxaabiista dembiyadan aadka u cuslayn ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xidhan madaxweynaha ayaa sheegay in maanta laga bilaabo uu cafis guud u fidiyey shan boqol iyo afar iyo toddobaatan maxbuus cafiskani saameyn kuma laha xuquuqda madaniga ah iyo raad ciqaabeedka ka dhalanaysa dembiyada ay ku xukunaayeen sida ku xusan buu yidhaahdeen qodobka labiyo sagaashanaad ee xeerka ciqaabta guud waxaa cafiskani fulinaya xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyada oo la raacayo liiska maxaabiista iyo shuruudaha wareegtada ku lifaaqan sagaal mustafa xasan nuur v o a hargeysa haatana waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo caashi ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo ay toddobaadkan marti igu tahay khatro muxyidiin cabdi oo ah kalkaaliso caafimaad oo xagga haweenka ah sidoo kalena ah umuliso sharciyeysan kalkaaliso khatro waxa ay la shaqaysaa cisbitalka rochester regional health oo ku yaala gobolka new york waxaana ay barnaamijka uga sheekaynaysaa sida ay xilligan shaqadeedu tahay maadaama ay ka dhex shaqaynayso gobolka new york oo uu si weyn ugu fiday xanuunka covid nteen khatro ku soo dhowow barnaamijka haweenka iyo qoyska ee laanta afka soomaaliga v o a waxaad marka hore igu bilowdaa covid nteen cabsida uu kugu hayo intay la eg tahay xilligan horta n hadda cudurkan coronavirus covid nineteen ay dhahaan micnaha waa cudur n wa- annaga dhan waa la soconaa adduunka waa cudur cusub waa wax aada iyo aada looga cabsanaayo haddana saasay tahay waxaa la ogyahay inuu virus yahay oo ma aragtay waxa haddana virus oo waxa waaye droplet ah meaning qofkii markuu ku faco ama agti adugu ku neefsado contactna uu yahay oo meelihii serviceski oo micnaha uu la taabanayay uu gudib u joogaa marka cabsi badan ayuu adduunka ku geliyey especially n dadka maaragtay isbitaalada ka shaqeeyo maxaa yeelay n annagii dadkii frontliners oo dadkii ugu horreeyay oo micnaha uu viruskan ku dhici karaan nahay sababtoo ah waa meeshii dadkii ay usoo raadsanayeen in lagu daaweeyo teeda kale waxaa jirto qofka asaga uusan micnaha aqoonin inuu ogeyn inuu uu cudurkii hayo uu faafin karaa oo it takes two to fourteen days after exposure micnaha inuu qofkii uu symptom show oo show gareeyo marka laba isbuuc adoo qabtid waxaa laga yaabaa inaa iska socotid oo aada ogeyn in oo dadkiina aad u qaybinaysa waxyaabaha marka hadda adiga aad samaysid sidee isaga ilaalisaa inkastoo aad neers tahay oo wadooyinkii la maraayo o dhan aad og tahay haddana bal waxa aad samaysid hadda oo ka duwan waxyaabihii aad hore u samayn jirin horta isbitaalada iyo klinikyaasha iyo dadka dhan oo medical care providerska dhan u affect gareeya cudurkan aniga meesha aan ka shaqeeyo waa waa private waa micnaha only for women you know labor and delivery and stay floor haddana iyadoo saas tahay the whole hospital as a general wuu affect gareeyey because cudurka ma lahan dad gooni uu ku dhaca ma laha wuxuu ku dhici karaa anybody qofka hadduu woman yahay hadduu ilmo yahay markii hore ko markii uu cudurka uu soo baxay waxaa la dhihi jiray dadka oldiga ah ayuu ku dhacaa iyo dadka waaweyn laakiin hadda waxaa ogaanay inuu qofka isku dhaco xataa saaradeydii waxaa la sheegay in cunug yar maxasuusta stateku ahaa cunug yar oo infanty ah uu ku dhacay oo dhintay marka qof kastoo isbitaalkaas yimaado waxaa ugu ula dhaqmaysaa inuu cudurkii qabo oo kaleeto because ma ogid inuu qabo soo maha marka waxaa la sameeyaa qof markuu isbitaalka imaanayo waxaa la leeyahay hergab maa ku haayo ma qufacaysaa ma qandhaa leedahay screening covid nineteen questions waxay dhahanaa la sameeyaa oo yani just lasii ogaanayo hadduu dhaho qofkan haa ama waa qufacaya ama qandha ay hayso meel gooni ah oo loogu talagalay ayaa loo diraya dadkii oo shacabka imean dadkii isbitaalka ka shaqeynayana extra careful inay ahaadaan oo ay is ilaaliyaan maanta dhan gacmaha la dhaqo meesha aad taabatid aad iska ilaalisid waa new environment camal adigoo lagu soo dhexgeliyo wax cusub aa baranayso kale inkastoo infection controlka oo wax maaragta oo badan annagana soo baray ay tahay haddana hundred times more than careful a aheeda ahaanaysa this time because wax aadan ogeynaa la dagaalamaysaa oo aadan u jeedin laakiin very dangerouska marka waa inaa maaska xirataa maxaa la dhahaa meeshii aad taabatidbo aad jilingaraysaa qofkii aad la shaqeynaysay haddii lacala clinic aad joogtid oo kaleeto oo qof kale imaanayo waa inaad meeshii kasii jilingaraysaa maadaama adiga ay usgaraysay gacmahaagii maanta dhan dhaqdaa marka waxyaabo fara badan oo la ysaga ilaalin karaa jiro dadkii guryahooda ay joogaan oo social distancing la dhahayo qofkii six feet apart aad noqotiin aada hoosta iska soogelin dadkii gacanta lagu salaami jiray waxaa umalaysaa sometimes hadha alxamdulilaahi no diintii islaamkaa loo noqonayayo qofkasta kusoo ordaya gacanta kusoo taagayo dadka badana anaga haddaan islaamnahay you know we don't shake hands waxaa la dhahaa nimanka hadda qofkas xagunkaa istaagay even haddii gabdho ama la shaqeynaysa n waxaa woman waa waa la taagereyn jiray sheekadaas ma jirto qof kasta halkaasuu kaa istaagaya maaragta sometimes waxaa umalaysaa soo xasuusanaysaa yowmal aakhire maa soo dhow yno suuradda waxaa jirta suuradda cabasa qur-aanka oo ilaahay ku dhahayo yowma yafiru lmaru min akhiih wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniih sometimes you know when I think about it aan ka fikira wax meesha inaan taaganaha umalaysaa qof walba tiisaa cuslaysa hadda kullu mri'in minhum yawmayda sha'nu yughnihi yes marka waa maalintii aad waalidka ha u tegin hooyada dadkii waaweynka ka ilaali yani viruskii ha u geynin ha salaamin saaxiibada ha soo booqanin and then qofka hadduusa iimaan lahayn oo islaam lahayn oo diintii aqoonin you know a lot of anxiety a jirto iyo cabsi iyo welwel badan oo maaragtay the mental health of qofka maaragtay risk ku jiro a lot of people magarata marka maalmahan maadaama qaabkii loo shaqeynaya isbedeshay intaasaad sheegtay dhan ay jiraan marka marka aad shaqaysidoo kale ma xarunta meeshaad ka shaqaysid aad dhex joogtaa mise gurigaaga ad usoo hoyataa oo dadkii caadi ad usoo dhex gashaa wallaahi halkas ma gaarin hadda laakiin way soo socotaa because you know wadamadii nooga soo horreeyey china iyo ko markuu viruskan ku dhacay waxyaabaha ay sameeyeen oo ay maaragtay ay ku dadka ay ku joojiyay waxaa ka mid ah inay shaqaalihii ay ay u sameeyeen meelo ay ku celiyaan micnaha dadkii shaqaalaha ahayd ay shaqadii isu sameeyaan u noqdaan meel ay ayaga talgalaan ay seexdaan ay joogaan si aysan guriga u imaanin aysan faamiladii iyo ilmihii iyo wixii ino ay usii faatin ayaga cudurkii marka nafsadeena annaga already waa risk garayno meeshii tagana sooma laakiin you feel guilt because what if i take this family oo cudurkaan guriga iga geeyo ilmihayga aan ku darto dad waxaa jira oo ayaga isbitaalka markay ka imaadaan gurigoodii meel qol gooniya kamid ah ama garaajka seexanayo oo rabin inay cudurkii ilmahooda ku faafiyaan oo ka ilaaliyaan qof kasta wuxuu isku dayayaa si uu maaragta balse haddii lacag ku dhaca hataa isaga ugu ekaada adiga maxaad samaysaa marka shaksiyan hadda wallaahi aniga shaksiyan waxaa sameeyaa weli inaan garaash seexdo ma gaarin waxaan sameeyaa gurigee markii aan isbitaalka intaana kasoo bixin maaragtay waa qabaystaa waxaa ku jirto meel maxaa noogu taalo masqula oo yani araa loogu talagalay dharkii aa wadataa iska bedelaysaa dhar nadiifaa soo gashanaysaa gacmahaaga iska soo dhaqaysaa adoo clean ah markaad isbitaalka aa kasoo baxdid gacmahaaga iska hand sanitizer ay gareynayn before gaarigaa soo gelin macnaha extra careful waxyaabo badan oo prevention ah oo aadan markii hore caadi kula hedo aadan samayn jirin aad samaynaysa guriga markaad timaado haddana dharkii meelo ku tuur dhaq qubayso macnaha ilaahay naga ilaalin kara laakiin waa isku dayayna hundred percent inaan iska ilaalino marka maalmahan inta hawshaan aad ku jirtay ama dumarka la caawinayay ama kuwo dhalay ha ahaadaan ma jiraa wax dhibaata oo meeshiina ka dhacda tusaale ahaan dad xanuunkii qaba oo meeshiinii lagu arkay ama dad u dhintay ma la kulanteen kaysaskaas wallaahi horta cudurkan dadka dhan inoosaan kuu soo sheego oo kuda dhacaa qofka hadduu ur leeyahay ama ur lahayn specially naagaha urka leh waxaa waxay ka mid yihiin alreadyba intuusan cudur la gaarinba high risk group ay ku jiraan laakiin annaga alxamdulilah isbitaalka aan ka shaqeeyo ilaa hadda qof maaragtay uur leh oo cudurkaas laga sheegay maan ah
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd khatro muxyidiin cabdi oo ah kalkaaliso caafimaad oo xagga haweenka ah islamarkaana ah oo muliso sharciyeysan oo ka shaqaysa cisbitalka rochester regional health oo ku yaala gobolka new york intaan mar kale kulmayno waxaa dhammaantiin aan idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid caasha
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom haatanna ku soo dhowaada heestan dabacsan
take it, run away.
idaacadii fiidnimo ayaa intaasi nagaga dhan intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay nabadgelyo dhammaanna barnaamijyadeenna waxaad ka heli kartaan boggeenna internetka v o a somali com keep